madaxweynihii soomaalida ay kulamo wax ku saabsanaayeen gabaga ugu horeeya wuxuu noqon doonaa gabagii gud la oran jiray guba guba ee uu tiriyey ahlicilmi akhyar ee rujinkaa baryay kolkii siyaasadeedu siyaasadda leyskeeda horyimi waagii doorasooyinku ay jireen rujinkaa ee uu kaga hadlayay cali cilmi akhyare uuna u muujinayey sharafka iyo gubannimada nin weliba inuu geeyo isagoo guubaadinaya dadka bari degan ayuu gabakan tiriyey guba hidiigosanarigonigalaadiyo reer bari sidii gosanarigonigalaadiyo garan waadantoodiyoynay gariisu raacaane guldalooladoodiyo mawga geedka moogale guldalooladoodiyo mawga geedka loo galaye guntiisaas la geeliiduwaa guuya kuu dhaqani goolkiyo irmaankiyo goolkiyo irmaankaba haddii gaajo kuu qabato hadba hadigu guurtaa rabtaad gebagebaysaaye annaguna gidaasaanu nahay guiyo dayrnoone nin la gaaday dhowr guur markuu garan cadaa waaye la garwaaqsi goodkiyo maske ganay mariidiye la garwaaqday goodkiyo maskii ganay mariidiye gurdan urudka gurdan urudka iyo qayladiyo ruuxa iyo reenkaa gaagaabta nimankii la diray gabaxsan maayahanee gareenkanay ku tahay yoomiyuhu waa guntanayahaye ilma yuusuf ilma yuusuf godobtooda maqaan kama gamaayaanee goonida waxay ugu bixeen dawricii shalayee gardarooyinkii lagu dhigiyo gamaskii loo qaatay gegidiisi ciidiinunugi go-asha dheeraayee guja kaaga timi meel fogiyo gumuc la soo tuuray gashi kaaga maqan reera kale waad galgala tahayee gabalkugu dhigtani waa tulkaa gaar ha kuu dilooye gaaliyo amxaar kaaga daraan gacalkuu mago gaaliyo amxaar kaaga daraan gacalku maagaye badhul baanta geer bay qabeen gaafihii horee goodiga qardhood kuma ogeyn dhuulka geed furure eegana gadaal socod yariyo gaabis baan bidaye sandigayga maaniyo fardhiyo janicasmoodeene gabraar bay yahay shalay haddey nagu gufayeene gudmaday banaysanahayaan goosashada dhoween ninkii gorurka lagu suuxin karo haw guurguurta ninkii gorurka lagu suuxin karo haw gurguurteene gandal dheerihiina shiriyo gaasirkii weheshay guurayihii maxamedkii gooyeyehelkiisa garlihii habuugnaashidii gabar la dhehil maayo goraygii muuse buuguurihii guba xablaynaayey gafuur dubile iyo goonigii keligii gurdan urudka gurdan urudka iyo qayladiyo guuxa iyo reenkaa gaagaabta nimankii la diray gabaxsan maayahanee gareenkanay ku tahay yoomiyuhu waa guntanayahaye ilma yuusuf ilma yuusuf godobtooda maqaan kama gamaayaanee goonida waxay ugu bixeen gawricii shalayee gardarooyinkii lagu dhigiyo gamaskii loo qaatay gegidiisi ciidiinunugi go-asha dheeraayee guja kaaga timi meel fogiyo gumuc la soo tuuray gashi kaaga maqan reera kale waad galgala tahayee gabalkugu dhigtani waa tulkaa gaar ha kuu dilooye gaaliyo amxaar kaaga daraan gacalkuu mago gaaliyo amxaar kaaga daran gacalku maagaye badhul baanta geer bay qabeen gaafihii horee goodiga qardhood kuma ogeyn duulka geed furure eegana gadaal socod yariyo gaabis baan bidaye sandigayga maaniyo fardhiyo janicasmoodeene gabraar bay yahay shalay haddey nagu gufayeene gudmaday bannaysanahayaan goosashada dhoween ninkii gorurka lagu seexin karo haw guurguurta ninkii gorurka lagu seexin karo haw gurguurteene gandal dheerihiina shiriyo gaasirkii weheshay guurayihii maxamedkii gooyeyehelkiisa garlihii haguugnaasidii gabar la dhehil maayo goraygii muuse buuguulihii guda xablaynaayey gafuur dubile iyo goonigii keligii guulmaayey iyo gabanna kale ooyintaa garadablaynaaya waa waxa gadaal loo dhigaye nalama gaatene waa waxa gadaal noo dhigay nalama gaateenee guuraaga riir xaamir waa geri ugaareedee gardam iyo haddii daahir go'ay gulugna ogaanee ma galaan siyaasadayntii gugul fadhiistaanee geesoodu waa debicsan tahay goor iyo hayaanee niman guudka ka ilaasha iyo geesiyaal ma lehee gobanimada loo diid inay ganafka saaraanee miroodka gamuuxani ma oga geerida agtaale midoodkaagamuuxani maoga geerida habtaalle bahyaa quubdasiiniyo hunguri kama gaboobaane wax badan bay gardawsheen haruubgaade daba yaalle waa golus hadhale qaar haddii goonni loo dhigo heegidii uma dhammaye xiibtayaan guudka loo surunee gabal baatulnima doonaye hayga gaagixinee waa guri yar boogtiyo fidmada ina gubaysaaye iyagaba barkood gumuxayiyo geesku waa mudayee goob iyo madanu waa ku taal garansee mayaane goob iyo madano waa ku taal garanse mahayaane abdaraxiinku waa guluulu iyo sida gunaadkiiye garab xaad ku jira weeye iyo gaxarbe shaydaanee gooskay ka wada riimayaan guuxna waa dilaye gun inay yihiin uu tigsiga qolo guddoomayso iyo inay garkooda u socdaan gaaska faraweyne meeshay gulguladoodu tahay ima gaarbixine guutada ugaar dhalay dulliga kama galiilyoone gaadiid la fuuliyo rakuub gurale weeyaanee gollahooda haadaha ku yaal jiijiska iyo caynka garbaduubka lagu taagay iyo gooxa lagu ooday garaar iyo gambay leeyihiin gabar sideediiee gabla weeye jeeray xurnimo gudulka maalaanee gooshiga kandhowbaan ogaan waxay gudaanine gooshiga kandhowbaan ogaan waxay gudaaniine gabtaanle iyo dishiishe iyo haddii caliga waan raaxay guri guri hadday kala noqdeen oo la kala geeyey iyagoo gallaydiyo ka badan geed ahaa dhirahaa sidii goolka xuula haddii loo gorgorinayo oo gumadadoodiisa kale galab yar weydaarshay gulufiyo culaadiyo haddii giirka laga waayey oo guudka kaga taagan yahay xaajiga godani gunuunu xamiyey muudayaan geel rag soo dhiciye gunuunu amiyey moodayaan geel rag soo dhiciyey suwaaq roongaraad buu qabaa gaadi ma hayaanee sidii loogu galay wuu tibeey guuxayaan weliye gaarsiiyo qaylada halkiyo gudadki xaafuune isu soo gurmada jeer haddeey kala godoomeene gebagibada waatuu duraad guubiskii dhigayee guddoon iyo dhacbaa loola tegey gabanadoodiiye garta iyo wareegsame haddii lagu garaacayo oo guri cali iyo daamo iyo guban la dhaafsiiyey gurayaduba ugaxdeeda waa guula taabidee gaashaanka wow qaban hayaan guura raacyada ee gooreeyaha tuba nabtego waa wabaal gudine gooreeyaha tuba nabtigu waa wabaal gudine goodaada luuquul raggii gaday ma jeerteene wax badan bay gableyntiiyo dulmiga goolku dhaliyeene xeerada gunteediiyo haddeey goboodi joogtaayee geyigaa ballaadhani ku nuquy dooni guradeedii gadada xaggee saarayaan geediba u saarane waa gabajiiguba eegu kaga hadlaayey rijinkaa bari cali ibni casiiri waagii siyaasadda waagii siyaasaduhu ay jireen xataa- taariikh iyo xusuus ayaanu uga dan leenahay weli gabayadii ayaa inoo socdaa gabagaydii ku xigi doonaa wuxuu noqon doonaa darbadaaley boqol iyo konton sano ayaa ka dambeeyey gabagaa hal qarni iyo bar gabagaa taariikh iyo xusuus baanu uga dan leenahay waa gabaya muuse ismaaciil
darbane maxamadow gabayaaduu ku daliil yahaye aduu kula dego kula derso daahirkuu yahay durdurkiisa adiga ah iyo darisi weyne caqabiadan waxaan lahaa xal walba u daye dedaadaan lahaa waxay furfurin baharadii base duqba tahaye joog baan lahaa wala soo dediine bulaanka hore waxaan lahaa wiilasha u daye haddiise laga dambaxay xaajadan idinla doonayay dirqibuu igu qabsaday hadalka inaan anigu doxay
wixii mudanahay iga dalbadoo diiday ma awoode kul haddaan taariikhiisa furo wayga soo deegine waxer labada dari fadhiyahan idin dersiiyo marfaxaan diyaarsaday miyaa derejkii fulay dabkiiyo liifadiisii miyaan mari dareentiyey damba buro rashiyo qiqmiya unka wada daadhay awal maanso watanan duumin toban diraaxoode debnahayga watanka jaraytan iyo dayr waaye dariiqayga watanka dhigay diinta nebi raaxo danigayga watani siri akhira darane doqontiyo haweenka isyiri kanu daminow yeed dhigdheho dhinagoyindho dininig robaadhe durdurkii garowiyo cirkiyo danabadiisi danaba durdurkii garowiyo cirkiyo danabadiisi dheea dowlada iswaafaqay habinta xawigoodii dhee dirirtii misko iyo rashiyo dab iyo baaruuddhe dayax iyo shamsada soo baxdiyo waga dalaacay dhee dayax iyo shamsada soo baxdiyo waga dalaacay dhee dayax iyo shamsada soo baxdiyo waga dalaacay dhee gurtidan dhamaysin jiiriyo dogsin galabedhe xarafyada ma kala dooriyedo iyo dalkeeddhe dadow xalay hurdana maan damciinodoodiisugu waayey degtii aan barkiiga saarayba madiixi loo diiday daskugol lay dhigay miya igu dabaylooge daasiyo rafad bayeeliyo dilalya isaqday wawada didaday sida laxmiga laiga difayay dubaqayga oo idilmiyo dabiga qiqaade dayax dhacay intuu waa ka galay waisla diridayey sidii ardambaqayo xartay baan duubaha u gijey debnahaan ilka ku qabsaday baan dhayinku habajey galow sidii markii waxaan dhamcaba waiska daananayay dadowse ee icadibo miya xariga loo dursheey ma waxaan diidayaa umiyu dan uga ray waayey daxartan hortii xidhay miya la iga soo daayay ciliyo hamiyaan dugin miya la igu dardaray inaynu diir qararnahay miya unka laga dahey ma waxugun ilaah deyay waxernala ka doonayo darbad waxaanu naqay mudanahay halanku diirabay tan iyo qawada dad tan iyo cilki dabarowe ugaadeen cabsu uga dambaqay dugihii mirowe dankudban iyo dhudhuba hawd hartigu kaga soo durugye dacal kale kaxiyogu diga duxadii dhudube dadka yaro caddadan damax lahayn lagugu si daaye kolse haddaydin dirirtaan khalqigu amarka waa deyniya nur maxamed geelu dalbaday tuuludna loo dibye laye wuxuu la soo duuday baadiinay dawaysay erga daraankeexaysoo duliya duuxadii timiye darbaanee nuur cismaan keeliya handuc ku taari waaye ogaalkan dareen qabo mindhaduma dadashaane anow dallaganow sidii doga la xibsiiyey digdigsadow sida dixidxiduma dardariya shishayo wuxuu damacsan yahay waana kama diidiya duqowdiyo ikhyaartii la diilay kama digriiryaabee dunyada haddii lagala tago dibuma raxdaya idinka isku duulane khalqiga diiba maysaniya haddaa duulba duulkahaan u guuran dhabiyo baaruudiya ko kale dantiye kina dhiga dixda baariyaysa dayniyo duukaan baad gaashiyo damac magaaladiya dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro saraaxiya candha diiran laydulnin lihi ciduma dayiniya dubiyo xiitonimaan loo lisayn duni ku leleliya dihalku gel inuu ku baho idinka dimoni ee duhurkii haruubkii ahaa kibiska dorone golse haddaad dariiq wada martaan waysuu soo duumiinaya insha allahu dulkaad gashaan waa duliyayaaniya waxsaad kaga daliil qaadataan beeni dugmaaliya haddaad dooyadaad jeclay dhacdiin udan ku dadumay uu soo dunmayo soo durkayo diirig la dhowrayey inuu soo dabaldego hadday daanigeyaysiisiyey dharmaani dilkii hagar haddii dubti laga yeelay barmaani dilkii hagar haddii dubsi laga yeelay ammaantii beryanala ka diray dahab hadduu keenay inaan boqorka laga dayn haddii dharti lagu dis- la- dharti lagu dugey kolkaad socodkii diideen haddii duca lagu obshay doliyo hadduu hirid warkii haatan waada doojiyey idoorka dhex jira hadduu diniinigtii sheegay dalaaliyo ugaasiyo waxays dulka baxa wadliya dud magan war fariirahanu damac walaalowney libintuu ku dirtaday ninkii waxiila doonayey nin mowdkiisii laga dahayu diilayo mooyaane dhibban waxaad alle geelayaga cidi u dardaare darbadna waxaanu naqay reer tulkayo duurkii ka ilaadahay dabdaaca lagahayd waa ciidan damo u noolaynaya dilkaagii ladoon laguna farax sida dad gaalaadiya debinka luga kugu jira lagugu sii daye naftaada u dadaal waxaadallan dulna ku rabeene adamihii maroodiga damcaye waya daba joogey hadduu dagansidii rabeeya suubuqonta doonayey u diday daaleeshana u baxay dhamacna dhiloobey intaan dhowrihii diriirba howlin durugban mooyaane durugba mooyaane durba qalanjaha soo dadbidi adamaan waay duflihii libax dhalay hadduu duuqumar weynaado digta iyo dagaalkii iyo hingada duulis iyo xooga dariiq baa ilaah wada marsha duqun ma yeeshaaniya qabiilooba duryadka uka dariiq baa ilaah wada marsha duqun ma yeeshaaniya daalicii markaa baxa naqligu boqolka duruniya ayaa xuba hadduu meelku deego dooga ka ilayiya waraabu madahiro waqi duriga maalmeede wuxuduud habeenimo u gelin daganti un dhawre nagiba ninkay dahatayba lagu dangigaya qabiilooba duryaadka u kacay durku noqotaya rabbi amarkii waa duuqe maxaa durshay faraaxina kunniinaan dab hurin karin maxaa dulka wada biray maxaa dugiyo beridinka dhigay duxiyo jir waayey hohe niman ku diirsado maxaa duge idin diiday ninkuba bagaday isku dayey wawdan liune wax wacdigu dubaqa u gala dulka khayrkale dhamin dhegala lama waaniyo waa iskaga daale danab kulule gortuu isdayo dabiska noolayaya dharxuma weyne abiidkii hurdada kama digriiryabe ninkiina adeerkii dulmiyey dib u xananaya diraajiriyo makadii xasiba dilay naftaadiya sidii dumar nin wada qabu xambaan la iska daynayniya dhabqaxa dhiirin dhiireed madax yadhiira biidan duugoobin dulcadale iyo kii kaluu laga damaysiiyey alla dakhalka jabayan waqi laga dawoobaynin haddaan dii la dhigan ama ninimu dabka la adkaysaan dulliba lagu socdaa waxaad alle labada daroode darbadna waxaanu nadhay horyeheerna guudan seegayaa korkii neerdalayaada ragi daahirka u shuufeey labtiina nimankii ka u daxay lashayga danaanayaa daclihiina nimankii ka luulay dahabka ladladaa gacmihiina nimankii u duumay lacagta duuduubaan gurihii miili khaylida ragi duudin idin saaray dhacamkiina nimankii ka dhigay mahlab la soo diiqeey dur nimankii degdegu keeni jiray xidid wuxuu doono idinaga doormaaliya shalay waxay ka daalangaynayeen danaf xayaaridiya durbaan bay laya tuumanayeen damacla'aanidiya inaan dumar kalgacalkii waxgeelin jidhkay ka cadaydiya ama kaca ragasa xildiga suuqadu danansha ama dooyaha raaca udoyisaga dhufa ama kaca hartigu waadudee dowlad kale ada annasi inaad nadiif dhowratan waba doqonino darbadna wax darbad kalena waa aniga iyo daniiska sheegayga darbad kalena waa darbad kalena waa aniga iyo daniiska sheegayga duhur iyo alley iyo dhararuhintaan duugin dhalan baabigaygi iyo lugadikka socodkayga derbiyada magaalada agoon diqsan baa tumaaniya alla dumar hangaalan baa ku badan dawyadan mariya walle amadan lii loga bixi labasa duuduubni ama dumar rag kale qabo anana werku daa'imin darbadna ow darbad kalena waa guulahayda yimidan tugay eebow dambaabaye maqfiru adigu haydidin eebow cisyaankan dhaldhalay direejay dhafi eebow waxaan horu dulmiyey ha igu daymaynin dabka dhereelka naraa low daragada hoose eebow kuwii lagu derbiyey hayga daxal yeelin eebow ibliis haygu daarin dulka lagu birsho eebow nin weliyo la dilay waa ka dirirtay eebow dakano naguma geli nimankii dexedi eebow maduudsiido xaqa u dayin ba tahay eebow rucbiga nagu dul furan dulkale ume afar allahu dembak wadembak waalida gabaya awdunta ismaaciil iyadoo xusuus iyo taariikhaan uga dan lahayn iyadoo ay ka dambeysay hal qarni iyo bar wakaa weli gabayadii ayaa inoo socda hubiyo haybad loo hodoonismooda ayaa adigoo hubiyo haybad leh oo hodoonismooda ayaa hadduu weerar kugu soo habsado iirka waa beriga dangiloo han weyn yahay haddii adheense kula roorto xakama haddii lagu hanto iyo jari la hiigayey jeellada haddii lagu hilo lahubanaysiiyo hardabkiiyo hankaabsiga haddii unadhigu haarayo oo u hargaamada sidii haad u lali waayo haama waad huraysaa duga giliba kaaqood hoga kululabaar lagu hufjirihaa isdhaafaya dirtoo hugu ka duuliyo darkoo horaga yeerayso hilaax bilig leh hogol muuqatiyo haraji dhaamaysa reerkoo horteed loo diro oo geedi lagu heeso layskuma hallayo dameer waa hungoo kale halina maalis bay leedahay iyo mure ku haaniidee awrkii hayinabaad hoggaan kula hagaagtaaye dilbahaara weynow yawuud karin ku har yeeshay oo kurus ku haan leeg yahayo haybad iyo xooglii hariira wax laga joogsadoo lagu idiidaaba goortii la hoosimo haddii uu hidhig awood waayo haama waad huraysaa allow herya aadan qaadeen iyo dharaarigii la soo saaray oo hayraama hoosiisa iyo habayan daynaynin oo meel habeen lagu dhaxo iyo haradiyay waayey hama waad huraysaa rabbiyo wadan diibsa hore jiilaal hawaarsaday haddii waari cid hay waayo jiilaal hawaarsaday haddii waari cid hay waayo isagaa hilbiyo maalis le hodon le waageele isagu isagoo lagu hirtaa rariyo haaneede adigoo horwey soobsaday oo hala ku shoobaya hilibnima tihiin iyo haddii gacal ku soo haysho baranboorri hobadii dhashay oo goolku hana qaaday oo hooyadeed badin jirto la hormaro geela haddaad muraha hoos geysoho heensi kala weydo loogtiga habeenka haddii ay neefka hana weydo hahma waad huraysaa allow beelo kohaneedo balli wada hoshayn jiray haddii duulan la habayo hubkoo lala ordaayiyo hadday heegan oo noqoto hanqar dhaqay sidiis mirrasaa sugun ka yeedhayo higtag heleelka xaaskoo dhergiyo higil madoobaadhay fulaygu waa ninkula haybada oo laga hayaa meele halkuu kaaga toosnaa haddii ay dhaxami kaa hayso hama waad huraysaa allow gaalo koo hilbay haawiya lagey waa bakay lagu hungoobaaye haddaad waaya soo haydiso oo hawshi ku abaado hoygiisa adigoo yimiyo hadiyad dhowlaayay hantibayuu ku siinay hadduu ku hawali waayo oo hadalka kaan laga heshiin kugu horraysiiyo hahma waad huraysaa rabbiyow lagu hadhinay inan halaalaha tiriyaan xarraga wax uga hoosaynin oo marada hoofaadhisayoo timaha hayraysa oo aadan aqoon hore u qabin hadowse kuu laahay waxaad dila ku heentaba haddii hoy lagu geliyo haasa uga sheekada hadday kula hufnaan weydo habkii dumar lahaan jiray haddii heerna laga waayo hahma waad huraysaa timahano ha kaa xiirto way gabayadii calicilmi afyare gabay ka mid ah weli gabayadii waa inoo socdaan
gabayada halkan ka soo socdaa waxay noqon doonaa nin gabayadii ay iskula hadleen raggii horeeto cali dhuur ee ahaa cali aadan gabagiisii la oran jiray guba inuu ku guubaadinayay ugaadeenka isagoo tusaaya isaaqu inay ka qaadeen dalkoodii ayaa ugu hormari doona waxaa ku xigi doona gabagii la oran gabagii qamaan ee uu ugu jawaabayay calidhoor waxaa ku xigi doona gabagii salaan carabey ee haadaaqsi ee uu ugu jawaabayay calidhoor isaguna saddexdaa gabay ayaa kiin isu xigi doona waa gabayo qiimo iyo qaaya ku leh ummadda soomaaliyeed taasoo looga dan leeyahay taariikh iyo xusuus iyo murtida ku dheexan iyo raggii horeeto isagoo aan cilmi weyn lahayn sida uu u ahaa dad kasmadoodu ay dheer tahay iyo waxgarashadoodu nimankaasu sida ay u wada hadleen ayaad ka garanaysaa raggii hore qiimaha uu lahaa inuu raggii horeeto ka heer sarreeyey ragga maanta jooga cilmi kastoo uu leeyahay waxaa xaqiiqadu tahay raggii horeeto ma gaaro taasuna waxay ku- waxaa- waxaa u sababa raggii horeeto af soomaaliga ayay waxay ku ahaayeen buxuur dhan loo dayoba niman hodan ku ah xagga af soomaaliga waayo af ajnebi ma ayyan aqoon laakiin ragga maanta ahi si kasta waxa u barteen waxaa hadalkoodu u badan yahay ama soomaaligooduba ugu badan yahay inay ajnebi ku barxaaniin gabagii cali dhuux ee guba ayaanu idinku hormarin doonaa ayaanu idinku hormarin doonaa muhaajirin leeyuga dulgeeraari alladow guduudii wardheer kama durduuraani ceelkii biyaha diirana lumadaa u dabo ceelkii biyaha diirana lumadaa u dabo bixda qarandi dheeroy mataan loo dardari waaye bixda qarandi dheeroy mataan loo dardari waaye dararkagama maalan camuudii qalyiyo xoori maantana dukaama la dhigay dhegilki gaboowe bixidii rakaal iyo gargaar laysu dacaraaye biig baaba lagu miigi riyayulu dabaal dego hordheeraan dagaal xumi ka dhicin digiyo baaruudi hordheeraan dagaal xumi ka dhicin digiyo baaruudi dooxiyo doohiyo faafan baysoo dalbanayaani kuna dhalaaqi nagiinanay dib uga lamay kuna dhalaaqi nagiinanay dib uga lamayni ii duurkusuu damacsanaa luudayaa fadhiye hadba